galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa galab khamiisa bisha maarso ee sannadka labada kun shan iyo labaatankana waa lix waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya aniga ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mida warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo soo saartay digniin ku wajahan dadka rayadka ah ee ka agdhow meelaha al-shabaab ay ku sugan yihiin waxaa mar kale dowladda federaalka ee soomaaliya uga digaysaa shacabka inay ka fogaadaan kana taxadaraan goobaha ay argagixisada khawaariijta ku sugan yihiin maadaama dowladda federaalka ee soomaaliya go'aansatay in sare loo qaado howlgallada dhinaca cirka iyo dhulka ee ka dhanka khawaariijta banaystay dhiigga shacabka waxayna howlgalladaasi u badan doonaan dhinaca cirka
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo aynu ku eegayno cunaqabataynta toddobaadkan mar kaleeta qaramada midoobay ay ku geejisay al-shabaab xaaladda amni waddankan heerka uu gaarsiisan yahay laakiinse maantay dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedka iskuma xirno xogna kalama qaataan xogna isma siiyaan waayo waxaa wada shaqayntii ayaa meesha ka baxday saddexda sano ugu dambaysay laba maamul goboleed ayaa ka maqan kuwo kalena waxaa suurtooda siyaasad darteed awgeed inay maaragtay uga hor yimaadaan dowladda federaalka
sidoo kale waxa aad dhegaysan doontaan warbixin aanu ku eegayno mustaqbalka khaza iyo ra'yiga madaxda carabta dooda gaaban iyo dhakhtarka weydiina waad dhegaysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacadii shalay fariin hanjabaada u diray xamaas isagoo adeegsanaya bartiisa gaarka ah ee truth social madaxweyne trump ayaa ku amray in si deg deg ah loo sii daayo dhammaan la heestayaasha ah isagoo uga digay xamaas in ay la kulmi doonto cawaaqib xun haddii aysan fulin dalabkiisa madaxweynaha maraykanka trump ayaa waxaa hoos uu ka xariiqay in israa'iil ay heli doonto taageero buuxda si ay u dhammaystirto dagaalka ay kula jirto xamaas ma ahan markii ugu horreysay ee trump si toos ah uu ugu hanjabo xamaas isagoo sidan oo kalena u digay kooxda xamaas bishii disembar dhinaca kale aqalka cad ayaa xaqiijiyey in maraykanka uu wada hadallo la leeyahay xamaas si looga wada xaajudo arrinta la haystayaasha ku xiran khaza dowladda maraykanka ayaa hore waxaay uga digtay xamaas hore ugu dartay aan idhaahdee kooxda xamaas liiska argagixisada taasi oo caqabad ku ahayd in si toosa ay u wada hadlaan wasiirka difaaca ee faransiiska sebastien lacron ayaa waxaa khamiista maanta uu sheegay in faransiiska uu la wadaagayo dalkaasi ukrain macluumaadka sirta ah tallaabadaasi oo ka dambeysay markii maraykanka uu sheegay in uu joojinayo la wadaaga sirdoonka ukrain tallaabadani ayaa waxay imaanaysaa iyadoo madaxda midooda yurub ay shir ay ku leeyihiin brussels oo uu ku weheliyo kan ukrain ee zelenski maanta ayna ka wada hadlayaan kor u qaadista kharashaadka difaaca iyo xoojinta ballanqaadyada taageerada ukrain ee dagaalka ka dhanka ah duulaanka ruushka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa wadahadallada ka hor sheegay in xubnaha midooda yurub ay hormari doonaan tallaabooyin muhiim ah halka uu walaac ka muujiyey isbedelada taageerada maraykanka ee ukrain ee madaxweynaha cusub donald trump trump ayaa horaantii usbuucan amar ku bixiyey in maraykanka uu joojiyo kaalmada militari ee uu siiyo dagaalyanada kiev kadib kulan muranka dhaliyey ee toddobaadkii hore ku dhex maray zelenski aqalka cad agaasimaha c i e da john radcliffe ayaa waxaa arbacadii u sheegay in maraykanku uu wakhtigan soo afjaray la wadaagidda sirdoonkiisa keef inkastoo ay noqon karto taasi mid gaaban kadib markii zeleniski uu sheegay in isdhaafsigii hadalkii kurulaa ee trump ee aqalka cad uu ahaa wax laga qoomeeyo iyo in ukrain ay diyaar u tahay wadahadal nabadeed oo dhex mara ruushka jarmalka ayaa waxa uu sheegay inuu hakiyey gargaarkii horumarineed ee uu siin jiray ruwanda waxaana dib u eegis ay ku sameynayaan ballanqaadyadiisii hore ee uu kaga jawaabayay doorka dalkaasi ee colaadda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo wasaaradda horumarinta ee dalka jarmalka ayaa waxay sheegtay in berlin ay hore ugu wargelisay ruwanda tallaabadaasi iyadoo ku boorisay in ay kala noqoto taageerada jabhadda m saddex iyo labaatan oo horumaro ka sameysay bariga congo congo khubarada qaramada midoobay iyo quwadaha reer galbeedka ayaa ruwanda ku eedeeyey inay taageerto kooxda m saddex iyo labaatan ruwanda ayaa beenisay arrintaasi waxaana ay sheegtay inay iska daafacayso maleeshiyaad iyagu ka soo jeeda qowmiyadda hutuga oo markaasi u guntaday in ay ku xasuuqaan dadka tusiga ah ee congo una hanjabay ruwanda warkiina dhegeystayaal waa naga intaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilowna dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa soo saartay maanta fariinno digniino ah oo dadka lagu wargelinayo inay ka fogaadaan aagaga ay ka dhow yihiin al-shabaab halkaasi oo ay weerar cirka iyo dhulka ah ay ku qaadi doonaan sida ay sheegtay dowladda waxaa kaloo dowladdu ay sheegtay in tallaabo ay ka qaadan doonto dadka u isticmaala baraha bulshada wararka been abuurka ah iyo kuwa la macaamila kooxaha argagixisada warbixin ku saabsan arrintaasi waa kan cabdiqaadir maxamed mursal
golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta shir ay yeesheen ka soo saaray amaro iyo digniino ku aadan dagaalka ay soomaaliya kula jirto kooxda al-shabaab oo maalmahan uu xooggiisa ka socdo gobolka shabeellaha dhexe wasiirka warfaafinta ee soomaaliya daawud aweys oo shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada muqdisho ku faahfaahiyey amarada ay ka soo saareen kulankoodii maanta ayaa wuxuu uga digay shacabka isticmaalka qaldan ee baraha bulshada iyo wararka la been abuuray kuwaasoo uu sheegay in qofkii lagu helo ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan
ugu horayn waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga diraynaa ciidamada qalabka sida iyo howlgallada ballaaran ee ku jiraan ay ku baaxsanayaan khawaariijta goobo kala duwan oo dalka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ka mid ah maanta oo ay taariikhdu tahay lixda bisha maarso sannadka shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaa ka soo baxay go'aanno culus oo aan jecelnahay in dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed ay dhagaha u furaan kuwaasoo inta badan ka ratimi doonaan tallaabooyin sharci iyo ciqaabo kala duwan sida sharciyada iyo xeerarkii hore u maray golaha wasiirada ku xusan waxaa muwaadiniinta marka la xusuusinayaa inay mamnuuc tahay in si qaldan loo isticmaalo ama been abuur laga sameeyo si toosa amaba si dadban iyadoo la isticmaalaya warbaahinta kala duwan ee baraha bulshada ay ka mid yihiin qofkii lagu helana la tiigsan doono tallaabooyinka sharciga waafaqsan oo ay ka mid yihiin in maxkamad la soo taago ciqaab adag oo sharciga waafaqsan la marin doono taas oo ka dhigan inay mamnuuc tahay in baraha bulshada iyo idaacadaha laga sii daayo hadallo amaba warar keeni kara in lagu dhaawaco amaba qalqal lagu geliyo amniga dalka been abuurna la sameeyo
shacabka ku nool deegaanada iyo aagaga ay ka socdaan howlgallada ka dhanka ah kooxda shabaab ayuu wasiirka uga digay inay ka fogaadaan aagaga dagaalka oo uu sheegay inay ka fulin doonaan weeraro cirka iyo dhulka ah
sidaan horeyba uga digi jirnay shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada iyo tuulooyinka ay ka socdaan howlgallada lagu sifaynayo argagixisada waxaa mar kale dowladda federaalk ee soomaaliya uga digaysaa shacabka inay ka fogaadaan kana taxadaraan goobaha ay argagixisada khawaariijta ku sugan yihiin maadaama dowladda federaalk ee soomaaliya go'aansatay in sare loo qaado howlgallada dhinaca cirka iyo dhulka ee ka dhanka khawaariijta banaystay dhiigga shacabka waxayna howlgalladaasi u badan doonaan dhinaca cirka
daa'uud aweys ayaa dhinaca kale sheegay in dadkii u oggolaada guryahooda goobahooda ganacsiga iyo gaadiidkooda in lagu fuliyo falal amni darro ay la mid yihiin kooxaha argagixisada siduu yidhi hantidoodana lala wareegi doono wuxuu kaloo sheegay in garoonka diyuuradaha ee aadan cadde laga mamnuucay in hubka iyo gaadiidka lala soo galo taasoo qayb ka ah sugidda amniga
muwaadinkii u oggolaaday gurigiisa rugtiisa ganacsi iyo gaadiidkiisa in lagu fulin doono oo lagu fuliyo faldembiyeed amniga wax u dhimaya waxay ka dhigan tahay adigoo si buuxda uga qayb qaatay falal argagixisannimo oo wax u dhimaya nabadgelyada qaranka sida ku xusan xeerka ka hortagga ee la dagaalanka argagixisada waxaa falalkan ka ratibmaya ciqaab adag oo waafaqsan sharciga iyo xukunno adag oo la mid ah kuwa lagu qaado argagixisada iyadoo tallaabooyinka ay laamaha amnigu qaadi doonaan ay ka mid yihiin la wareegista iyo qaramaynta hantida lagu geystay falalkaasi argagixisannimo ugu dambayn amniga garoonka waxaa la go'aamiyey inaan wax hub ah iyo gaadiid dagaal lala geli karin xayndaabka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho faahfaahin sida qodobkan loo fulinayo waxaa dhowaan soo saari doonaa laamaha amniga ugu dambaynna shirarka soo socda ayaan ku faahfaahin doonaa awaaqibta iyo meeshaan waxaan ku soo xusnay waad mahadsantihiin
howlgallada ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee dowladda soomaaliya ay ka wado gobollada dalka ayaa ku soo aadaya xilli ay sheegtay in laga jartay kaalmooyinkii dhaqaale ee ciidamada ay ka heli jireen dalalka caalamka oo maraykanka ugu horreeyo taas oo falanqeeyayaasha ay sheegeen inay saameyn ku yeelan doonto haddii villa soomaaliya aysan helin beddelka lacagahaasi
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdiqaadir samakaab dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa waxay ku dhawaaqday in culeys dhaqaale uu soo wajahay kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii ay heli jireen ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha maaliyadeed ee dalka arrintani ayaa waxaa la sheegay in ay sababtay kadib markii maraykanka uu joojiyey dhaqaalihii uu ku taageerayay soomaaliya ee dhinacyada ciidamada iyo horumarinta iyo arrimaha bini-aadminimada haddaba warbixin ku saabsan culeysyadani maaliyadeed ee dhinaca ciidamada ka soo wajahay dowladda soomaaliya iyo waxay uga dhigan tahay dagaalka ay kula jirto kooxda al-shabaab waa kan mar kale cabdiqaadir samakaab culayska dhaqaale ee soo wajahay dowladda soomaaliya ayay tilmaantay inuu saameynayo ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa danab oo muhiim u ah la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo hay-ado kale oo maaliyadeed wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige oo golaha shacabka ee baarlamaanka warbixin ka siinayey heerka ay gaarsiisan tahay saameynta ka dhalatay kaalmada laga jartay oo gaaraysa hal dhibic shan bilyan oo dollar sanadkii ayaa sheegay inay dhabarka u ridanayaan dhammaan culaysyada oo mudnaanta koowaad ay siin doonaan bixinta mushaaraadka ciidamada
culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ay ugu horrayso danab iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay-adaha maaliyaddu ayaa dhammaantood istaagay oo ay waajibta ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo aasaasi ah oo aan indhaha laga qarsan karin keensanaysana in kharashyo markii hore la qorsheeyey in laga guuro laga leexdo oo loo leexdo sida xeerka maaliyaddu ay nafaraya haddii culaysyo mushaaharaadka la xidhiidha yimaadaan in kharashyada kale dib loo dhigo si bixinta mushaaharaadka ciidamadu ay mudnaan ta koowaad u yeelato waxaa kaloo jira dhaqaale ama kaalmo ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda u s aid ay ku bixin jireen arrimaha bini-aadminimada iyo kuwa horumarinta intaba dhaqaalahaas marka la ysku dardaro qiimaynta guudan samaynay sanadkii lacagaan ka yarayn hal dhibic shan bilyan bilyan ayaa dowladda soomaaliyeed saameyn ah ayay ku yeelanaysa
wasiir biixi ayaa sidoo kale sheegay in kaalmadaasi la jartay ay saameyn ku yeelan doonto koboca dhaqaalaha dalka shaqo abuurka cashuuraha ay qaado dowladda iyo arrimo kale loona baahan yahay in loo diyaargaroobo sidii laisugu tashan lahaa
dhaqaalahaasi koboca dhaqaalaha saameynbu ku lahaa shaqo abuurku saameyn ku lahaa cashuuraha dowladdu qaado ayuu saamayn weyn oo togan ku lahaa waxaasoo dhan waxaa ka dhalan doona culaysyo dhaqaale ay u baahan tahay dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed intay isku tashadaan inay u diyaargaroobaan sidii ay uga maarmi lahaayeen ku tiirsanaanta kaalmada shisheeye ee waxaynu haysanno ugu tashan lahayn laakiin wakhtiga dhow culaysyo dhaqaale ayaan filaynaa inay ku keento waxaa loo baahan yahay markaas oo golahan iyo ummadda soomaaliyeed baan rabaa inaan ku dardaaro isku tashigaasi waxa uu ina faraya in waxa aynu haysanno ku tashanno dowladduna waxaan dee dakhliyadaad soo gelaya ee aad een, halkan ku jaangoysaan aan ahayn oo ay isku halayn kartaa ma jiro guud ahaanna maraykanka keliya ma ahe cashuur maxaan ku lahaa kaalmooyinkii dunida oo dhan baa isbeddel weyne uu ku dhacay marka inaynu ka wada shaqayno sidii cashuurahaas loo dardargelin lahaa
haddaba culaysidan maaliyadeed ee dhinacyada ciidamada iyo horumarinta ka soo wajahay dowladda soomaaliya kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii ay heli jirtay maxay uga dhigan yihiin dagaalada ay kula jirto kooxaha argagixisada saameyn inteeleg ayse ku yeelan karaan ayaa weydiiyey axmed kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda gobolka oo ku sugan magaalada london
runtii wuxuu uga dhigan yahay guud ahaan een, ciidamada gaar ahaan een, ee, guutada danab ee, ay tababari jireen ciidamada maraykanku oo ay ku tababareen runtii qalab casri ah la dagaalanka argagixisada la dagaalanka een, ee, ee, boosishanada ama meelaha adag oo runtii al-shabaabna meelo badan ka xoreeyey oo dalka ka mid ah ee, wuxuu uga dhigan yahay een, in ay saameyn ku yeelan karto dhaqdhaqaaqoodii inay saameyn ku yeelan karto tababaradoodii inay saameyn ku yeelan karto een, in ciidamo cusub oo ay ku soo biiraan taasoo fursad sii karta haddii aan laga horteginin ama aan la helinin kaalinta maraykanka een, wadamo kale oo buuxiya runtii waxaa is leeyahay waa waa waa caqabad soo korortay dowladda soomaaliyeed ayaana looga fadhiyaa runtii inay ee, u dadaasho sidii aysan dib u dhac ugu imaan lahayn mushaarka iyo tayada iyo taageerada la sii jiray een, ee, ciidamada ee, federaalka soomaaliya gaar ahaan guutada danab E, waa gartay marka e, axmedow e, dabcan e, hadda e, kaalmadii ama dhaqaale waa istaagtay arrimahaasna culeys ay keeneen ayay sheegtay dowladda soomaaliya marka e, maxaa la gudboon ama maxay yihiin tallaabooyinka la gudboon ee ay tahay inay qaado e, si ay u daboosho e, kaalintaasi ama kaalmadii dhaqaale ee ay sheegtay inay istaagtay ee ciidamada e, dabcan lagu qarash garan jiray Een, way caddahay waxaa la gudan dowladda soomaaliya een, waxaa laga doonayaa inay isku daydo inay raadiso ee, kaalmo dalalka kale sida ee, saaxiibada caalamiga ah turki u a e e u ee, oo dhammaantood runtii soomaaliya siyaasaddeedana saameyn ku leh dowladda federaalka soomaaliyana heshiisyo amni ay la soo saxiixatay waa in la helaa til- een, kaalinta maraykanka een, waddan kale oo buuxiya ama dowladda federaalka oo ay heshaa hab kastaba ha noqotee in ee, dhaqaalahooda iyo j- tababarkooda iyo qalabeyntooda maadaama in la sii wado maadaama cunaqabataynta hubkana la qaaday dhaqaalihiina laga qaaday deen cafintii soomaaliya soomaaliya waa inay u istaagtaa sidii ciidankaas iyo guud ahaan ciidanka soomaaliyeedba mushaaroodkooda iyo tayadooda iyo taya- tababarkoodaba loo ilaalin lahaa si aysan fursad ugu noqon mar labaad al-shabaab inay deegaanadii laga qabsaday dib ugu soo noqdaan kaalmooyinka dhaqaale ee dowladda soomaaliya ay sheegtay inay istaageen kuwaas oo saameynta ugu badan ku yeelanaya ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa danab ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda soomaaliya ay dagaallo kula jirto kooxda al-shabaab
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o e washington idaacadda galabta iyo wararka v o e haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o e waxaa soo jeedinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o e da ee toddobaadkan shan iyo toban ku-xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobey ayaa isbuucan meel mariyey qaraar tirsigiisa uu yahay laba kun toddoba boqol iyo toddobaatan iyo lix kaasi oo loogu giijiyey muddadii cunaqabateynta hubka ee horay u saarneyd al-shabaab muddo sannada oo hor leh golaha loo dhan yahay ayaa si wada jira u sheegay in dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo sidoo kaleto xasilinta gobolka iyo guud ahaanba soomaaliya ay xil ka saaran tahay guud ahaanba xubnaha ka midka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobey islamarkaasina la saaray cunaqabateen hubka iyo dhaqaalaha kooxda soo gelaya ayadoo laga hortegaya inay dhoofiyaan deegaanada ay joogaan dhuxusha sidoo kaletana la soo geliyo hubka si weyn looga hortegayo haddaba qaraarkan maxaa uu ka dhigan yahay waxa aan weydiiyey su-aashaasi wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk ee soomaaliya cumar cali cabdi waa qaraar wanaagsan oo maaragtay dalka iyo dadkaba wax u taraya in cunaqabateynta lasii saaro khawaarijtana waxay maaragtay ka taraysaa in maaragtay ciribtirkooda ay soo go- ay soo degdegto sidoo kale qaraarka waxaa ka mid ahaa dhuxusha waxaa ka mid ahaa hubka waxaa ka mid ahaa in maaragtay maraakiibta la baari karo lala soco karo oo qaramada midoobay ee dowladaha xubnaha ka ahna ay baari karaan arrintaas waa ku faraxsannahay waxayna maaragtay wiiqaysaa awoodda khawaarijta waxay nooleynaysaa awoodda ummadda soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dhammaan annagoo isku duwanba anigoo ku hadlaya magacayga kan dowladda iyo kan wasaaradda gaashaandhigaba waa soo dhaweynaynaa qaraarkaas waan ku faraxsanaa waxaana rajeynaynaa inuu wax weliba ay hore usii socdaan insha allah dowladdu ma og tahay al-shabaab meelaha hubka uu uga yimaado Een, meelo badan oo hubka uga yimaadaa een, waana la soconaa inta badina hadda ma jiro hub oo si cad ay ula soo degaan sidii hore ma ahan Een, awoodahooda wax yaraa ka haray waxaas yarkaana waxaan rajeynaynaa inaan soo gabagabeyno waktiga ugu dhow Een, meelo fara badana hadda lagu wiiqay inta yaroo harsana waxaan rajeynaynaa inaan soo gabagabeyno khubarada sida weyn ula socota al-shabaab iyo dhaqdhaqaaqyadooda ayaa qaba in kooxda jiritaankooda iyo sidoo kale nagaashiyahooda deegaanada ay gacanta ku hayaan ay ka weyn tahay uun mid ku dhisan hubka haatan qaramada midoobay ee cunaqabateynta saarayso sida uu qabo kolonel cabdulaahi macow oo degan gobolka north carolina ee dalkan maraykanka kana faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda soomaaliya zahra cabdi waa ku salaamaya adigii dhegeystayaasha ugu horreyntii waxa waaye golaha ammaanka muddo dheer ay maaragtay oo oo soddon sannadood ka badan ayay soomaaliya cunaqabatayn ay ku haysay inkastoo dowladda laga qaaday haddana cunaqabataynta waxaa lagu bilaabay muddo dheer markii ay ay shabaabka ay soo baxeen argagixisada shabaabka markii ay soo caanbaxeen ayaa la saaray maxaa cunaqabataynta hase ahaatee waxaa meesha aan ka maqnayn in maaragtay magaalada muqdisho iyo magaalooyinka qaarkoodba ay leeyihiin muxuu ahay meel hubka lagu kala iibsado oo la yidhaahdo cer toogtay marka waxa waaye hubka cunaqabataynta lagu qabtay laba arrimoodba muxuu ahay way way ku dhiirigelinaysaa shabaabka inay maaragtay ay dagaalka sii wadaan hubna ay helaan waa midda koowaad waxa waaye dhaqaalaha faraha badan oo ay maaragtay ay ka qaadayaan ganacsatada iyo gaadidleyda iyo beeralayda iyo dadka muxuu ahay reer miyiga intaba ay ka qaadayaan marka saa darteed ayaa maaragtay ay ku helayaan dhaqaale ay ku iibsadaan hubka ay ku iibsadaan marka hubkana waxa waaye xuduudadii oo dhan ayaa soomaaliya ku furan soomaaliya waxa ay noqotay waddan maaragtay adduunyada waxay ku tilmaamaa waddan fashilmay oo asaagiisa ka haray isla markaasna maaragtay xuduudadiisa aan difaacan karin marka dhibaatadaas ayaa jirta marka cunaqabataynta waxay noqonaysaa warqad golaha ammaanka ay soo saareen laakiinse enforcementigii iyo dabagalkii iyo sidii maxaa looga joojin lahay waxa ay noqonaysaa mid aad u adag sababtoo ah dowladda ma wada haysato dhulkii oo dhan iyo xuduudadii oo dhan ma kontarooli karo haddiiba al-shabaab la saaraya cunaqabateen ma la ogyahay marinada biyaha iyo sidoo kaleeto kuwa xuduudaha ee ay uga yimaadaan hubka waxaan su-aashaasi weydiiyey mar kaleeto wasiiru dowlaha gaashaandhigga cumar cali Een, meelo badan oo hubka uga yimaadaa Een, waana la soconaa inta badina hadda ma jiro hub oo si cad ay ula soo degaan sidii hore ma ahan Een, awoodahooda wax yaraa ka haray waxaas yarkaana waxaan rajeynaynaa inaan soo gabagabeyno waktiga ugu dhow Een, meelo fara badana hadda lagu wiiqay inta yaroo harsana waxaan rajeynaynaa inaan soo gabagabeyno ma jirto meelo ay si gaar ah hadda ugala soo degaan sidoo kale ma jirto meelo ay hadda dhuxulka dhoofiyaan dhuxusha waxay ka sameyn jireen ganacsi ay ka sameyn jireen dad ay shurakooyin la ahaa oo ganacsato ahaa jiray dowladdu waa maaragtay dabagal fiican ay ku sameeday waxaa jiray lacago ay dhaqi jireen dowladdu akoomo fara badan ay ka xirtay waxyaabo fara badan ay ka qabatay waxaa kaloo jira waxyaabo fara badan ay sameyn jireen sanadkan waa sanadkii ugu fiicnaa oo aan dabagalkooda iyo ciribtirkooda aan ka wada shaqeynay dhammaan hay-adaha dowladda soomaaliyeed waata adigoo mahadsan wasiir waxaa jirta in al-shabaab muddaba cunaqabateyntan ay horey u saarnaan jirtay haatan wax cusub aysan ahayn oo la cusboonaysiiyey oo keliya iyadoo cunaqabateynta ay saarneyd ayay dagaallo idinla gelayeen qaraxyo ay geysanayeen gobollo iyo deegaano ay gacanta ku hayaan maxay soo kordhin kartaa marka haatan in haddana lasii saaray Eh, sida aan hore kuugu sheegaba waa lasii adkeeyey Eh, cunaqabateynta waa la cusbooneysiiyey waa midii hore loo saaray waa lasii adkeeyey hadda waxaa lagu soo daray in la baari karo maraakiib oo hay-adaha xubnaha ka ah qaramada midoobay ay baari karaan Eh, waxa ay wadaan haddii ay dhuxul tahay haddii ay tahay hub ama jaanad milatariba la baari karo la burburi karo la qaba karo waxa- waxaa lagu soo kordhiyey wax aanan hore u jirin gudaha dalkana dowladda maaragtay bartilmaameed ay u ahaayeen haddana caalamkii bartilmaameed xoogle usii noqdeen waxaana rajeynaynaa awoodahooda sida aan kuu sheegaba waa weeqnay sida hore maahan isu socodka hore ma lahan awoodihii hore ma lahan la macaamilkii dadka hore ay sameyn jireen ma lahan in yaraa harte oo hamba ah waan isku dari doonaa haddii ilaahiraah dagaalka shabeellada dhexe ee dhowaanahan ay kula wareegeen fariisimo ciidamada dowladda ay lahaayeen kooxda al-shabaab ayaa ah tusaalaha fudud ee ah in kooxdu weli ay nooshahay ama ay soo kabanayso deegaano horey looga qabsaday gaar ahaana kuwa shabeellaha dhexe wasiiru dowlaha gaashaandhigga ayaase ii sheegay in deegaanadii al-shabaab ay qabsadeen ciidamada dowladda ay dib uga qabsadeen islamarkaasina sida uu yiri jab ay gaarsiiyeen shabeellada dhexe waa dagaal een, waayahan dambaba socday een, saddexda isbuuc oo ugu dambeysay een, waxaa jirtay nadiifin ay ka wadeen ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaankaba ee, wadada isku xirta balcad iyo jowhar waa lagu guuleystay een, kadib waxaa jirta in aagag kale oo aanan aagaas ahayn ay khawaarijta soo weerareen Een, meelo ciidanka xeelo dagaal ay uga baxeen oo tuulooyin ah way jireen Een, dib baana loogu laabtay Een, waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala een, dagaalkan ay soo qaadeen ama ay soo cusbooneysiiyeen inay naqdaan kii ay ku baabi'i lahaayeen soomaalina insha allahu tacaala iska garabso doonto waxaana ka imaan doona guulo haddana waxaa jira guulo waaweyn Een, waxaa looga baabi'iyey gaadiid waxaa looga baabi'iyey tiro khawaarij ah oo maaragtay cadadkooda aan la soo koodi karin cer iyo dhulba waxaa ku socda dagaal adag oo quwadeesan Een, sidoo kale ee, dhanka aan kuu sheego maaliyadda waxaa ku socda ayakana dabagalaa ku socda waa saacadihii ugu dambeeyey ee, dagaalada aad arkaysana waa raf- rafashadii ugu dambeeyey xilli maamul goboleedyada qaarkood aysan dowladda dhexe soomaaliya wax wada shaqayna lahayn ayaa adkaanaysaa in laga adkaado al-shabaab aragtidaasi waxaa qaba kolonel macow mar kale horta waxa waaye mudnaanta koowaad oo maaragtay laga rabo dadka siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha dalka hogaaminaya federaalka ha ahaadaano amaba dowlad goboleedka ha ahaadaano waxaa looga baahan yahay midnimo iyo maxaa ahaye dagaalkan inay meel uga soo wada jeestaan laakiinse sida hadda aan arkayno waxa waaye dadweynihii ayaa kala la kala qaybiyey oo dadka siyaasiyiinta a- ayaa kala qaybiyeen oo waxaad arkaysaa iyagoo maaragtay aada iskaga soo horjeedo dowladda federaalka ah oo amirtaan laga qaadanayn maamul goboleedkii oo aan maaragtay aan aan xiriir uusan lahayn tusaale aan u qaato matalan eh, kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii markii xorriyadda la qaatay oo calanka gumaysiga la dejiyo gumaysi calanka soomaalida la saaray subaxdii waaga markuu bariyay wasaaradda arrimaha gudaha taliska eh, booliiska soomaaliya eh, taliska xoogga dalka soomaaliya wardoonkii berigaa jiro special baranjiga intaba waxa waaye xogaha ay ka soo aruuriyeen afar iyo labaatanka saacadood ee xorriyadda aan haysanay een, waxa ay gacanta ay ugu dhacday amaba ee lala wadaagay madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirka gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha xaaladda amni waddankan heerka uu gaarsiisan yahay laakiinse maantay dowladda federaalka ahay iyo maamul goboleedka iskuma xirno xogna kalama qaataan xogna isma siiyaan waayo waxaa wada shaqayntii ayaa ma- meesha ka baxday saddexda sano ugu dambeysay laba maamul goboleed ayaa ka maqan kuwo kalena waxaa suurtooda siyaasad darteed awgeed inay maaragtay uga hor yimaadaan dowladda federaalka xuduudaha dhinaca dhulka ayaa iska furan qaarkood ganacsatada ayaa hubka ka soo iibsada dalalka deriska ah qaarkood sidii horey u dhacdayba sanadkii tagay oo hub fara badan uu gacanta u gala gacmaha dad shacaba oo ku dhaqan galgaduud gaar ahaana caabudwaaq markaasi oo ganacsato ay soo iibsadeen hubkaasi sida la sheegay inkastoo aan la qayixin halka hubkaasi uu ku socday si rasmiya waxaa sidoo kaleeto furan maranbiyoodyada badaha ballaaran ee soomaaliya ku hareereysan oo qaarkood la sheego in ajaanibta soo qulqulaysa ay ka soo degaan waxaana taasi lagu xaqiijiyey dagaalka haatanba ay kula jirto puntland ee isis ee ka dhanka ah kooxdaasi ee ka socda buuraha calmiskaad halkaasi oo tiro ajaaniba lagu dila puntland ay xaqiijisay inay kasoo gudbeen dhinaca maranbiyoodyada khubarada ayaa qaba awoodda dowladda oo wakhtigan aan u muuqan mid si buuxda gacanta ugu haysa dhinacyada xuduudaha badaha amaba beriyada meelaha qaarkood gobolada inay seeteynayso in si buuxda dowladdu ay uga warhayso hubka soo geli kara gudaha soomaaliya barnaamijkii bandhigga v o edana toddobaadkan waa naga intaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa sahre cabdi axmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo
halkani waa washington
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m-ta sideed sideed redio resala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
dowladaha carabta ayaa waxay isla qaateen qorshe ay soo bandhigtay masar oo ku aadan mustaqbalka khaza waxaana ay beesha caalamka ugu baaqeen in la taageero qorshahaasi israa'iilna waxay sheegtay in xamaas aysan wax doora aysan ku lahayn mustaqbalka khaza linda gretsen ayaa v o a warbixintan uga soo dirtay magaalada jerusalem waa kan maxamed colaad xasan oo soo jeedaya iyadoo mustaqbalka xabajoojinta israa'il iyo urarka xamaas ee maraykanku u aqoonsan yahay argagixisada uu halis ku jiro ayaa hogaamiyaasha carabta waxay ku kulmeen magaalada qaahira talaadadii lasoo dhaafay si ay uga wada hadlaan mustaqbalka fog ee khaza qorshaha ay masar soo jeedisay oo ay wada ansixiyeen madaxdii kale ee carabta ee ka qaybgalay shir badaxeedka ayaa ku baaqay in maamulka falastiiniyiinta ay door hogaamineed ka qaataan dibudhiska khaza oo ay la socdaan guddi ka kooban farsamoyaqaano falastiiniyiinah oo madax bannaan qorshahan ayaa ku baaqaya in ciidamo nabad ilaalina oo qaramada midoobey ka socda la geeyo khaza muddo lix bilooda waxaa kaloo qorshaha ka mid ah inaan lasoo hadal qaadin hubka dhigis lagu sameeyo xamaas taasoo ah dalabka ugu weyn ee labadaba israa'il iyo maraykanka gershon baskin waxa uu hore u soo noqday nin wadaxaajoodyada uga qayb gala israa'il waxa uu yidhi hoggaanka xamaas ee ku sugan meelaha ka baxsan khaza si cad ayay horey ugu sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka tanaasulaan maamulka khaza iyaga oo door bidaya dowlad aan dhinacna ahayn rayid ah dowlad farsamo yaqaana ah laakiin arrinta taagan ayaa ah in hoggaanka xamaas uusan si waafiya uga jawaabin su-aasha ah waxa laga yeelayo hubkooda iyo ciidamadooda hogaamiyaha xamaas saami abu zuhri ayaa sheegay in ururka xamaas uusan hubka dhigi doonin isagoo sheegay in soo jeedinta fikirka noocaasi ah aysan ahayn mid dhegahooda ka cusub biskin waxa uu sheegay in haddii aan la helin awood beddesha xamaas ay mar kale dib u qabsan doonto khaza cabsidaydu waxay tahay in maadaama aysan asal ahaan jirin mid ka mid a hoggaanka siyaasadeed ee xamaas oo ka tegay khaza iyo badi hogaamiyaashii hore ee milatariga oo lagu dilay weerarada iyo dagaalka israa'il dadka hadda muujinaya inay awood u leeyihiin inay yihiin da'yarta jiilka labaad saddexaad iyo saraakiisha darajada afraad leh awood dhaqaale leh si ayay u qoraan dhallinyaro cusub siiyaan laba boqoloo doolar bishii lebis iyo qori oo ay dhistaan ciidankooda mar kale taasi waa suuragal ayuu yidhi hogaamiyaasha waddamada carabta ee ku shiray magaalada qaahira ayaa dhammaantood isku raacay in qorshaha madaxweyne donald trump ee loogu magacdaray khaza rivera ama khaza qurux badan oo tamashlaha loo tago qorshahaas oo uu maraykanku kula wareegayo khaza laba milyan oo qof oo falastiiniin ahna loo rarayo dalalka kale ee carabta inuu yahay qorshe aan la aqbali karin madaxdu waxay sheegeen in dadka reer khaza ay qasab tahay inay sii joogaan khaza inkastoo ay gebi ahaan magaalada ku burburtay dagaalka iyo duqaymaha israa'il ee ku socday muddo lix iyo toban bilooda taa beddelkeedana dowladda israa'il way aqbashay qorshaha donald trump mana aysan soo jeedin qorshe kaa ka duwan falanqeeyaasha israa'il qaarkood ayaase sheegaya inay jiraan fursado lagu heli karo maamul falastiiniyiintu leeyihiin oo madax bannaan jonathan reynol wuxuu madax ka yahay waaxda daraasaadka siyaasadda ee jaamacadda barlan
um, a non-corrupt moderate uh, figure from the raynal waxa uu yidhi xamaas beddelkeeda waa in la helaa qof falastiini ah oo hogaamiye ah oo aan musuq maasuqla ahayn oo hoos yimaada dalladda maamulka falastiiniyiinta laakiin ma aha in si toosa khaza gacanta loogu geliyo maamulka falastiiniyiinta ee hadda maamula daanta galbeed kaasoo aad u musuq maasuq badan dowladnimadiisu liidato waxaana jira qof noocaas ah oo magaciisa la yidhaahdo salaam fayaad salaam fayaad waa dhaqaalayahan horey u soo noqday ra-iisul wasaarihii hore ee falastiiniyiinta waxaana loo doortay si madax bannaan waa nin ka fogaaday musuq maasuqa lagu eedaynayo maamulka falastiiniyiinta waxaa kale uu xiriir dhowlo leeyahay imaaraadka carabta kaasoo ay u badan tahay inuu maalgeliyo ugu yaraan qayb ka mid ah dibudhiska khaza oo ay qaramada midoobey ku qiyaastay inay ku kacayso in ka badan konton bilyan oo dollarka maraykanka ah sharmadxeedkii carabta ay yeesheen talaadadii lasoo dhaafay ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay iska xil saarto sidii dib loogu dhisi lahaa magaalada khaza
warbixintii linda gribston ay ka soo dirtay jeruusalem waxaa soo jeedinayay maxamed colaad xasan
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com kusoo dhowaada dhakhtarka weydiiye waxaana marti ku ah dhaktar cabdixakiim maxamed xasan xanafi oo ku takhasusay cilmiga bulshada dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa annagoo ku jirna maalmihii ugu horreeyey ee bisha barkaysan ee ramadaan cuntada ugu habboon uguna wanaagsan in lagu afuro kadibna wuxuu ku jawaabayaa su-aalaha dhegaystayaasha
cunnada xilliga ramadaanka la cunayo waxaa aada iyo aada muhiim ah mar walbo cunnada oo maarata qofka caafimaadkiisa oo maintain garayn karta in uu qofka qaato oo aanan keenaynin in miisaankii qofka uu kordho ama miisaankii uu lusgareeyo cunnada abuuraysa inuu qofka iska ilaaliyo waxaa muhiim ah mar walbo cunnooyinka waa noocyo badan yihiin cunnada oo mixidka ah inuu mar walbo qaato mixidka waxaan ka wadaa cunnadooyinka waxaa waaye cunno oo waxay leeyihiin yacni dheefshiidkoodia wuxuu yahay kuwa daaha kuwana dheefshiidkooda ugu dhaqsadaa cunooyinka oo dheefshiidkooda oo waqti dheer qaadanayo kuwaasa haboon mar walbo in qofkii uu maarata ku afuro cunadaasna waa cunooyinka qolofta leh oo fibriska ah cunooyinkaasa waxay yihiin cunooyinka ugu muhiimsan oo qofkii ku afuri lahaa marka bulshadeenna soomaaliyeed iyo ummadda dhan waxaan maarata yani dardaaran ku siin lahaa in maarata ay isticmaalaan cunnada oo maarata fiberka leh oo xilliga afurka ay isticmaalaan cunnada oo maarata fiberka uu ku yaryahay inay iska yareeyaan oo maarata yani ay mar walba isticmaalaan cunnada oo maarata slow digestionka leh maarata cunnada slow digestionka ah waxay jirka ku jiri kartaa muddo sidii sacdood ah dadka inay macmacaanka iyo sokorta badsadaan xilligaas wax fiican ma ahan marka cunnada mar walba lagu taliyo in qofku uu qaato si balanced diet uu helo waa cunno ka kooban afartii group oo cunnada ah ee ka kooban inuu qofka qaato oo qayb walbo wax ka helo taasoo saacidaysa qofkii in maarata yacni uu helo cunno nafaqaysan oo balanced diet ah marka cunooyinkaas oo maarata oo long term jirkiisa ku jiraayo oo maarata digestionkoodana uu daahaya ayaa waxay aan ku talinaynaa kuwaasaana waxay yihiin kuwa aadka u fiican kuwaas marka inta badan cunnada laga helo waa galeyda digirta like vegetableska greenka ah kulli waxaa waaya cunooyinka ay ku badan yihiin oo hadda aan sheegayno qolofta leh almondiska oo kale aada ugu tirsan yahay ama looska wuu fiican yahay marka cunnada macaankooda zaa'idka iyo kale in laga fogaado in wax badan la cuno xilliga maarata suxuurta ah iyadana wax fiican ma ahan yani xaalad oo maarata qofkii dhibaatooyin badan ku keeni karto oo gadaal ugu hadli doono waaye sidoo kale in qofka uu xilliyada suxuurta ah ama xilliyada afarka uu isticmaalo waxyaaba balowda sida sigaarka iyo wax lamid ah iyagana waxay khatar ku abuuri karaan yani caafimaadkii iyo dheefshiidkii qofka kuwaasoo hadhow iyadana dhibaatooyin badan keeni karo sidoo kale waxaa aada u bogaadinaynaa oo rasuulkeena sal ly slam waa isna yani bogaadiyey in timirta lagu bilaabo ama biyaha cad lagu bilaabo kuwaas waxay aada maarata u shaqaysiiyaan yani dheefshiidkii inuu si fiican u shaqeeyo timirtoo kale waa cunno sourcigeeda oo excellence uu yahay oo wax badan laga heli karo fiberkiyaa ku jiro sokortii way ku jirtaa carbohydratekii iyo maadooyin fara badan oo maarata macaadin ah laga helaa sida potassiumta iyo magnesiumka ka buuxaan marka cunooyinkaas oo kale aadi maarata good source of energy u yihiin marka cunooyinkaas qof dadka aan kula talin lahayn inay qaataan xilliyada afurka iyo suxuurta intaba dr cabdixakiim waxaa sheegtay in dadka aanay ku afrin oo ka fogaadaan cuntada la shiilay soomaaliduna waxay aada u cuntaa oo ay jeceshahay burka iyo sambuuska iyo waxyaabo kale oo lamid ah maxaa dhibaato caafimaada ay u keeni karaan dadkeena waxaa moodaa xilliga soonka ah inay diyaar garow dhankaas ay sameeyaan mar walbo taasoo ah yacni wax khataro fara badan oo caafimaadka keeni karta badanaana aan aragno xarumaha caafimaadka nooga imaado aan ku aragno oo maal walbana aan la tacaalno bulshooyinkaas inta badan waxay ka cawanayaan yani cunooyin fried ah inay isticmaalaan la shiilay kuwaasoo caafimaad ahaan dhibaatooyin badan ku keeni kara sida laab olol inay keento cunadii inay shiidmi weyso yani in miisaan badan ay jirkiisa qofka ku siyaadiso waxay kaloo ku keeni kartaa xaalado ah qofkii in maarata uu yeesho maxaa la lahaa dibiryo ama calooshiisii inay fadhiisato waxyaabaas dhan waa way ka imaan karaan cunooyinkaas la shiiday marka waxaan tala ku bixin lahayn cunooyinka la shiilay oo maarata cunooyinka la siiday sida sambuuska iyo maarata yani cunooyinkan ay ka mid yihiin ardhada iyo burka intaba in la joojiyo si bulshada ay maarata caafimaad u helaan aana la rekomandi gareeyo cunooyinka qolofta leh dadkana ay wax badan cunin cunooyinkaasa asal ah iyagaana muhiim ah dadka inay qaataan aan kula talin lahayn waxaa tiri dadku waa inaysan cunin cunto badan xilliga suxuurta haddii cunaan maxaa ka imaan kara haliso badan oo caafimaad ah ka imaan kara horta cunnada maadaama suxuurta xilligeedii waqti dheer la soonaanayo uusan wax cunaynin waxaa rekomandid ah inuu qaato cunnada oo dheefshiidkeeda waqti dheer uu qaadanayo taas inuu qaataa muhiima sida soorta oo kale waa aada maarata aan u bogaadinaynaa dadkeenana way ku fiican yihiin dhankaas aaday u isticmaalaan yacni soorta oo kale waxaa ku jiro fiber badanaa ku jiro in yacni ay shiidmato waxaa laga yaabaa sideed saacadood ilaa toban saacadood inay qaadato qofkii marka taas waxay u awooreysaa in uu maarata yacni energy ku filan uu sii helo oo ku wato cibaadadiisii iyo maarata yacni waxyaabaha muhiimka ahaa inuu soonka u sameeyo shaqooyinkiisii cibaadadiisa kulli uu ku wato taasoo muhiim u ah qofka inuu maarata energy fiican ka helo waxaa kaloo aada muhiim u ah haddayna aan sheegnay xilliyadaas oo kale biyaha intay la egyihiin xilliga suxuurtii afarka inta udhexeyso dadka inay isticmaalaan biyo aada u fara badan taasoo maarata yani saddex litir wax ka badan qofka hadduu awoodi karo inuu isticmaalo si yacni dheefshiidkiisa aada ay u saacidaan ay u kaabaan yani dheefshiidkii taasoo aada muhiim u ah caafimaadka qofka especially yani caafimaadka oo maarata yani dheefshiidka iyo g i t oo dhan si cunno cunno cunno cunnadaas maarta aada u isticmaalo qofka aada muhiim yihiin iyo jirkiis inuu helo hydration waxa la dhaho inuu maarata jirkiisa fuuqiisa helo oo qofka maarata u muuqanin physical qof fuuq baxsan uusan u muuqan micnaha intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyu marti ku ahaa dr cabdixakiim maxamed xasan xanafi oo ku takhasusay cilmiga bulshada intaa bar kala kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodda gaaban waxaana soo jeedinaya yaasin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dastuurka iyo nidaamka sharciyada kala dambaynta ee soomaaliya ay ku dhaqanto ma yihiin kuwo hagi kara oo nabad u keeni kara haddaba maxaa hortaagan weeyey su-aashu in soomaalidu ay dastuur midaysan ku dhaqanto iyo axsaab fara badan oo ku tartama nidaamka dimuqraadiyadda waa barnaamijka ay dooda gaaban ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya rofesor muxidiin cali yuusuf iyo abukaate axmed cali wardhiigley waxaan ku bilaabayaa
horta dastuurku sidiisaba wax lagu heshiiyey wax haddii lagu heshiiyana waxay noqonaysaa in sida loogu heshiiya loo fuliyo innaga haddaan soomaali nahay waxaad moodaa mararka qaarkood in aynan aqoonba inaan wax ku heshiin karnaba isaa u dhaqmayn markaad fiirisid yani waa sax wey in la heshiiyo in dastuur la qorto in dastuurka lagu heshiiyo in isaga la raaco laakiin lixdankii ilaa lixdan sagaalkii dastuurkii la qora waa tii lagu tuntay waa tii marka dambe tira dhasho wadda qabsaday burburka ilaa haddeer intaas jeer baa la heshiiyey intaas dastuur la qortay dowladda dhexe soomaaliya ha ahaato haddii ha noqdeen maamul goboleeda ha noqdeen dastuurkan la leeyahay ha lagu heshiya hal qor hadduu qoran yahay yaa ku heshiinaya yaa ku dhaqmaya yaa fulinaya shalay waxaad u jeedeen xildhibaan- nin xildhibaan ah oo ka soo degay airbortka la afduuba la xirtay xasaanad buu lahaa dastuurkaa difaacayey maxkamad baa la geen karay waa la eedayn karay yani boqol dariqaa la mari karay waxaa garan kartaa marka madaxweynaha wadanka xukumay somalilan ama puntland ama galmudug ama hirshabeel ama xamar federaal ka ahaato ama ha ahaato eh, koonfur galbeed ama jubbaland kulligood ninka meesha xukumaa iskale wax walba ka samaynaya waa kow laba shay baana ka shaqaynaya fargelin shisheeye iyo qabyaalad dastuurka ka- dastuur kasta oo la keeno oo fiicanna cid fulinaysaa ma jirto waa in la helaa tiimkii fulin lahaa dastuurka abukaate axmed cali wariig waxaan soo aragnay soomaaliya lixdankii ilaa lixdan sagaalkii waxaa la yidhahda dimuqraasiya multi party system rule of law du- sharciga cid ka sarraysa ma jirto Ha- waxaaba ha qaldanaadaan laakiin tijaabo fiicanaa soo marnay dhibka meesha jira haddaan dastuur wanaagsan oo lagu heshiin aan la samayn oo soomaali oo dhan all agreed ay tahay maxay ahayd security-ga aan reform lagu samayn maxay ahayd soomaali aan sharci ay- ay ku heshiisay ay maaragtay ka wada dambayso oo nin kastaba maxkamad xoran ay jirtaa sharciga haddee maxkamad xora jirin oo madax bannaan hadda maxkamadeenna maxaan dhihi lahaa sare madaxweynaha magacaabo adduunka maxkamad madaxweynaha uu magacaabay meel ka soconaysa male maamul goboleedyada dastuur wax qaarkood saddex jeeray bedeleen xataa Eh, qaarkood waxay ku darsadeen intaasoo kale maaragtay eh, eh, t- term extension waqtiga dheeraysteen dastuurka waxaa lagu hergelin karaa inay soomaali isku imaato national constitutional conference la qabtaa oo ummaddan ay fikirkeeda ay ku wada heshiisaa social contract ummadoo dhan ay raalli ka tahay oo ay ku midoobayso haddii taa dhicin oo weliba eh, institution kala qaybsan baarlamaan madaxweyne iyo maxkamad kala qaybsan oo midba midka kale check and balance ku sameyn haddii dhicin dadkii aqoonta lahaana soomaaliya waa jiraan yaa u dirsanayba nina waxaa lagu dooranaya inuu qabiil maaragta matelo maba matelo muwaadin soomaaliya iyo dana soomaaliyeed profesor cali yuusuf isla su-aasha waan kuweydiinaya haddii sida uu ku doodayo abukaato oo eh, wax ummaddu ay ku heshiiseen la sameeyo maxaa diidaya sidii eh, dowladihii rayidka ahaba ay u sameeyeen oo do- oo multipartiga loo sameeyo oo doorashooyinka loo sameeyo xisaabta loo samaystay in soomaaliya ay ku heshiin karto
warta dastuurka ha la qoro ha la sameeyo ma xumo waa fiican tahay waa wax loo baahan yahay laakiin yaa fulinaya laakiin dastuurka wuxuu baahan yahay fuliyo baahan yahay qur-aanka iyo diinta marka anaan la barayo maxaan loo baraa inaan ku dhaqano soo maha dadka soomaalida ah ma- civic education yani yani waxbarasho wadankooda iyo maamulka iyo dowladnimada lama barin civic educationna ma lahan dowladnimada ma yaqaanin qab- yani guriga qabiil baa lagu baraa xaafadda qabiil baa lagu baraa deegaanka qabiil baa lagu baraa meel haddana qabiilka baaba inta la bumbuniyey oo meriya loo sameeyey oo ciidan loo sameeyey oo qabiil dowlad loo sameeyey baa yani cirku marayaaba annagu hadda waxaan u baahanayaa baaba nineteen sixty nine kacan ma dhashaa dheh military ma qabsaday maanta ma u baahanayaa baaba waayo waxaa rabaa wax wax fuliyaa rabaa dadku hadda fiiri fiiri waxay dhasha maxkamadaha waa hada xamar qabsa soo maahan shacabka soo dhawey soo maahan waxaad garan kartaa baahida loo qabo cadaalad farmaajo yimid wuxuu yidhi waxaan- waxbaan sa- waxaan samaynayaa buu yidhi si loo soo dhawo ogeed isaga- isaga isaga marka dambe iskaga ciyaara maahane waad garan kartaa maantay dadku waxay u baahan yihiin dad sharciga hirgeliya cadaalad sameeya ee ummadda isku mid- midnimada ka shaqeeya qabyaaladda la diriira yani cadaalad iyo sinaan in la keeno Taasaa- taasaana sabab u ah in dalku ay helaan maamul dowladeed kadib haddii rabaa- haddii rabaa doorasho la socdo laakiin haddeer maanta meesha aan marayno dastuurka ayaa fulinaya shan iyo labaatan kun oo waxaa la helaya aqoon-yahano meel walba jooga soomaaliya loo yaro oo oo hadda oo in cawr dhig haddii la fadhiyo ka mid yahay haddii maanta la yidhahdo kaale qora dastuurka ugu fiican bay qori karaa laakiin baarlamaankii shalay aad arkaysay oo qaarra etoobiya raacayeen qaarra etoobiya diidanaayeen oo xataa kala saari waayey dastuur kala saari waayey Meesha- meeshan dastuur dastuur suma jirin dastuur waa jira laakiin ma fiir dastuur baa jira ama xeer baa jira ama waxaa jira jabta waxyar baa waxaa jira marba haddaan la helin dad wax sharciga hirgeliya oo fuliya oo oo maxaa oo si raba u- ma- si loogu talagalay oo loogu heshiiyo u fuliya haddaan la helin waxba ma soconayaan Nin walba- abukaate eh, axmed eh, cali wardiigley adigu maadaama aad tahay nin abukaata oo sharciga yaqaan see lagu fulin karaa waxa dadku ay ku heshiiyeen dastuur haddii loo sameeyo xataa waxay u baahan tahay rag hirgeliyo aniga markasta waxaan qabaa haddii talada iyo xukunka aan la qaybin oo maxkamad iyo baarlamaan iyo executive iyo maxay ahayd wax civilian iyo multiparty aan la noqon koox yar hadday xukunto kooxdaas waxay keenaysaa inay power maaragtay xukun maroorsi samaysaa brofesorku waa la qabaa in wax la saxo oo wadankan la bedelo oo u baahan yahayba waxa kac- kacdoon camal maaragtay oo ummaddan eh, maaragtay lagu badbaadiyo dadkii aqoonta lahaa dadkii ganacsatadii nadiifka ahaa maaragtay eh, inay soo galaan soomaaliya hadda maanta waxaa maqlaysaa xasanaa xildhibaan laga qaada waxaasoo dhan waa qaldan yihiin waa in sharciga lagu dhaqmaa sharciga qof ka weyn male madaxweynaha kama weyno maamul goboleed kama weyno dowladdu federaal waay hadda waxaa leeyahay eh, ciidamo qaranaa jiro ciidamada qaran oo maamul goboleed kastaba ciidan uu leeyahay maaha ciidan qaran ciidan qaran oo interclan ah oo qabiil kasta iska dhex arki karo dowlad ummadoo dhan iska dhex arki karto aa loo baahan yahay Eh, haddaan loo naqo soomaalinimadii iyo qarankan in la badbaadiyo eh, maaragtay ummaddaana in la badbaadiyo aan loo noqon wax hal imaanaya male ummadda waa inay garataa aad ayaad umahadsantii kuwaas waxaa ahayn brofesor muxiidiin cali yuusuf iyo abukaate axmed cali wardhiigley iyo asiix xuseen wardheere v o a nairobi
halkaa dhegeystayaal weli naga socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington idaacadda galabta iyo wararka v o a haddii aan dib ugu noqono qodobadii wararka ugu muhiimsanaa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacadii shalay waxaa fariin hanjabaada uu u diray kooxda xamaas madaxweyne trump ayaa waxa uu amray in si deg dega loo sii daayo dhammaan lahaystayaasha isagoo uga digay eh, kooxda xamaas in ay la kulmi doonto cawaaqib xun haddii aysan fulin dalabkiisa madaxweynaha maraykanka ayaa wuxuu hoosta ka xariiqay in israa'iil ay heli doonto taageero buuxda si ay u dhammaystirto dagaalka ay kula jirto xamaas maahan markii ugu horreysay ee trump uu si toosa ugu hanjabo xamaas isagoo sidan oo kalena u digay kooxda xamaas bishii disembar dhinaca kale aqalka cad ayaa xaqiijiyey in maraykanka uu wada hadallo la leeyahay xamaas si looga wada xaajudo arrinta lahaystayaasha ku xiran ghaza dowladda maraykanka ayaa hore waxay ugu dartay xamaas liiska argagixisada taasi oo caqabad ku ahayd in si toos ah ay u wada hadlaan wasiirka difaaca ee faransiiska ayaa waxa uu khamiista maanta sheegay in faransiiska uu la wadaagayo dalkaasi ukrein macluumaadka sirta ah tallaabadaasi oo ka dambeysay kadib markii maraykanka uu sheegay inuu joojinayo la wadaaga sirdoonka ukrein tallaabadan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo madaxda midooda yurub ay ah, shir ku leeyihiin brussels oo uu ku weheliyo madaxweynaha dalkaasi ukrain zelenski ayna ka wada hadlayaan kor u qaadista kharashaadka difaaca iyo xoojinta ballanqaadyada taageerada ukrain ee dagaalka ka dhanka ah ee duulaanka ruushka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa wadahadallada ka hor sheegay in xubnaha midowda yurub ay hormari doonaan tallaabooyin muhiim ah halka uu walaac ka muujiyey isbedelada taageerada maraykanka ee ukrain ee madaxweynaha cusub donald trump trump ayaa horaantii usbuucan amar waxa uu ku bixiyey in maraykanka uu joojiyo kaalmada militari ee uu siiyo dagaalyanada kiev kadib kulankii muranka dhaliyey ee toddobaadkii hore ku dhex maray zelenski aqalka cadda dalka jarmalka ayaa sheegay inuu hakinayo gargaarkii horumarineed ee uu siin jiray ruwanda waxaana uu dib u eegis ku sameynayaa ballanqaadyadiisii hore oo uu kaga jawaabayay dowrka dalkaasi ee colaadda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo wasaaradda horumarinta ee jarmalka ayaa waxay sheegtay in berlin ay hore ugu wargelisay ruwanda tallaabadan iyadoo ku boorisay inay kala noqoto taageerada jabhadda m saddex iyo labaatan oo horumaro ka sameysay bariga congo congo khubaro qaramada midoobey ah iyo quwadaha reer galbeedka ayaa ruwanda waxa ay ku eedeeyeen inay taageerto kooxda m saddex iyo labaatan ruwanda ayaa beenisay arrintaasi waxaana ay sheegtay in ay iska daafacayso maleeshiyaada iyagoo ka soo jeeda qowmiyadda hutuuga oo u guntaday in ay ku xasuuqaan dadka tuusiga ah congo una hanjabay ruwanda warkiina dhegeystayaal waa naga intaas haatana waxaad ku soo dhowaataan qasiidadan
بالنصر وبالفارق يا رب بهم وبآله عدل بنصر وبالفارق يا رب بهم وبآلهم عدل بنصر وبالفارق يا رب بهم وبآلهم عدل بنصر وبالفارق
ilaahi adduunka unkee beni aadam imaam uga yeelo adiga nimcalonku ayuu banaaye aan daawana nuurka eego wejigaaga ka soo ifaaye ayaanta qiyaame udgoone rasuulka agtiisa nagee
ربي بهم وبآلهم أجل بنصري وبالفارج يا ربي بهم وبآلهم أجل بنصري وبالفارج
cadaawaynu eebbe addoonkii birqooqi cadaab u diyaarshe raxmadaada allow noogu deeqabiido cadaawana nuurka eebo wejigaaga ka soo ifaaye ayaanta qiyaame udgoone rasuulka agtiisa nagee ربي بهم وبآلهم أجل بنصري وبالفارج يا ربي بهم وبآلهم أجل بنصري وبالفارج
ilaahi dhagaxda ku uuma dhexdooda nafle ku ogsoono adigaa la gargaar muuqda oo nibkanaaye aan daawana nuurka eebo wejigaaga ka soo ifaaye ayaanta qiyaame udgoone rasuulka agtiisa nagee ربي بهم وبآلهم أجل بنصري وبالفارج يا ربي بهم وبآلهم أجل بنصري وبالفارج
awood lala yaabo intaa lagu faano adaa isu yeesho deeqdaadu abiid adigayna gudhayne adaawana nuurka eebo wejigaaga ka soo ifaaye ayaanta qiyaame udgoone rasuulka agtiisa nagee ربي بهم وبآلهم عجل بنصري وبالفارج يا رب بهم وبآلهم عجل بنصري وبالفارج
adaa dulmi aawan ruuxii u badheedha abaalmarin doone intaan joogna ifka allowna ilhaami andaawana nuurka eebo wejigaaga ka soo ifaaye idaacadda galabta iyo wararka v o na dhegeystayaal waa naga intaasistaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantii been kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
عجل بنصري وبفارج يا رب بهم وبآلهم عجل بنصري وبالفارج
ilaahi mukhtaarku jeclaanno ishaa